halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhageysaneysaan mawjadaha gaagaaban efmyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com subax wanaagsan dhegaystayaal waa talaado sagaalka bisha juulaay sanadka ka saacadda afrikada bari waa lixdii iyo barkii aruurnimo halka washington ay ka tahay koob iyo tobankii barkii habeennimo idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah cabdulqaadir maxamed samakaan qodbadda aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah jubbaland oo bilowday qorshe ay dib u dejin ugu samaynayso boqolaal qoys oo horey ay u barakiciyeen abaaro iyo fatahado ka dhacay deegaanadii ay ku noolaayeen dadka laba qaybood baan u qaybinay dadka codsaday inay sii joogaan weli aan dib u laaban karin waxaan u qaybinay digaagta qofku codsado in dib u laabto waxaan u qaybinaa ariga aan siinaa qaarkood oo xoolo dhaqata beeraley ah ayaan ka dhignay oo dee dadka beeraha leh meelaha joogo isbeesna heli karo gees u guuri karo bannaankaas inaan geyno
waxaa kalood maqli doontaan warbixin ku saabsan dhallinyaro soomaali ah oo guulo wax ku oola ka gaaray nolosha qaxootinimada ee jarmalka kadib markii ay la yimaadeen hal abuur shaqo oo soo jiitay muwaadiniinta dalkaasi qodobadaas iyo warar kale oo soomaalida iyo caalamka ku saabsan ayaan idiin haynaa balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida ciidamada israa'il ayaa isniintii aad ugu sii siqay gunta magaalada ugu weyn marinka khaza iyagoo sheegay inay la dagaalami doonaan dagaalyahanada xamaas oo ay sheegeen inay halkaasi dib ugu soo laabteen ciidanka israa'il ayaa isniintii ku amray dadka aaggaasi deggan inay isaga baxaan taas oo keentay in kumanaan qoys ay mar kale si dhaqso ah uga cararaan duqeymaha ciidamada israa'il israa'il waxay sheegtay in mar kale ay ciidankoodu kula dagaalamayaan aagga waqooyi ee khaza halkaasoo ah meeshii uu ka bilowday duulaanka israa'il bilowgii dagaalka khaza saraakiisha xamaas ayaa ka digay in weerarka cusub ee israa'il shalay ka bilowday khaza uu halis ku yahay wadahadallada xasaasiga ah ee xabad joojinta ay dowladaha maraykanka qatar iyo masar ka dhex wadaan xamaas iyo israa'il dadka deegaanka waqooyiga khaza ayaa sheegay in duqeymaha cirka ee ay israa'il ka fulisay halkaasi ay ahaayeen mid ka mid a kuwii ugu cuslaa uguna khasaaraha badnaa tan iyo markii uu bilowday dagaalka muddo hadda laga joogo sagaal bil dowladda maraykanka ayaa isniintii xaqiijisay in saraakiil sarsare oo maraykan ah ay gaareen magaalada qaahira ee dalka masar si ay u riixaan heshiiska xabad joojinta ee hindisihiisa uu lahaa madaxweyne jo biden afhayeen u hadlay aqalka cad ayaa sheegay in agaasimaha hay-adda c i a bill banes iyo ergeyga gaarka ah ee maraykanka u qaabilsan bariga dhexe la filayo in ay qaahira wadahadallo kula yeeshaan dhigooda dalka masar israa'il iyo urdun weerar ay saraakiisha yukrain ku tilmaameen mid ka mid a kuwii ugu khasaaraha badnaa ayaa xalay la xaqiijiyey in ciidamada ruushka ay isniintii ku bartilmaameedsadeen isbitaalka caruurta ee magaalada kiyef ee caasimadda yukrain madaafiicda lagu garaacay isbitaalka weyn ee caruurta ayay saraakiisha yukrain sheegeen in lagu dilay ugu yaraan koob iyo afartan ruux oo rayid ah weerarkaas oo noqday kii ugu waxyeelada badnaa oo muddo bil ah ay ruushka ka geystaan ukrain waalidiin xambaarsan caruurtooda oo ka soo baxay isbitaalka la duqeeyey ayaa lagu arkayay bannaanka isbitaalka iyagoo ooyaya dad badan oo isugu soo baxay goobta ayaa caawinayay shaqaalaha isbitaalka madaxweyne valadimir zelenski oo diyaarad uu ku safrayey ku hakatay dalka poland ka hor inta uusan u dhaqaaqin magaalada washington d c oo uu kaga qeybgelayo shir madaxeedka neto ayaa tirada dhimashada ku sheegay toddobiyo soddon ruux oo ay saddex ka mid a caruur yihiin laakiin tiradii ugu dambeysay ee khasaaraha weerarkaasi ayaa gaartay koob iyo afartan wuxuu kaloo sheegay in dhowr weerar oo ruushka shalay ka fuliyey caasimadda lagu burburiyey in ka badan boqol guri wasaaradda arrimaha gudaha ee ukrein ayaa iyadana xaqiijisay in ciidanka ruushka ay duqeyn ku beegsadeen magaalooyin ku yaala bartamaha iyo dhanka bari ee dalka ukrein dhegeystayaal warkeennii dunidana waa nageynta subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal halkaad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington aan ku bilownay maamul goboleedka jubbaland ayaa bilaabay qorshe uu dib u dejin ugu sameynayo qaar ka mid a dadkii ay barakiciyeen abaarihii iyo fatahaadihii dhowaan ka dhacay deegaanada jubbaland ee soomaaliya maamulka ayaa sheegay in qoysaska qaar ay u qeybiyeen xoolo xoolaha nool halka kuwo kalena lagu dhiirigelinayo tacabka beeraha waryaha v o eda ee magaalada kismaayo aadan maxamed salaad ayaa arrimahan ka wareystay wasiirka xanaanada xoolaha ee jubbaland maxamed nuur cali nuuraani
runtii horta dadka aada abaaruhu u saameeyaan waa dadka xoolaha ku tiirsan noloshooda dadka xoola raacatada ah ama xoololeyda la yiraahdo waayo dadka soomaaliyeed intooda badan miyigay ku nool yihiin miyigana dadka ku nool inta badan waxay ku tiirsan yihiin noloshooda inta badan ku tiirsan tahay waa xoolaha runtii waxaa jiro isbedelka cimilada adduunyada aada saameyn ugu hayo isbedelkaas wuxuu sababi karaa fatahaado ama abaaro oo soo noqnoqda ka wasaarad ahaan dadka hadda aad ku saameeyey ee deegaanada jubbaland fatahaada elnino iyo abaarihii ka horeeyey iyo kuwii ka dambeeyaba ama abaarihii ka horreeyey aan iraahday kulligood wasaaraddu daraasaday samaysay kadibna waxay ogaatay xataa dadka la caawinayo qaabka loo caawinayo dee inay sidii qaabkii saxneed aanan ahayn dadka caruur bay wataan waa dad soomaaliyadoo noloshoodayba ku tiirsanaan jiray xoolaha iyo dheefta ka soo baxda waxaan aragnay xanuuno ka dilaacay oo dadkii oo raashinkii ama cunadii la siinay la qabsan waayey sidaa daraaddeed wasaaraddu waxay dejisay qorshe ah dadka maadaama backgroundkoodii ama taariikhdoodii hore ay ahayd xoolo in xoolo loo iibiyo oo hay-adaha qaarkood aan la kaashanay in xoolo loo gado xoolahaas ay dib u dhaqdaan oo xoolihii caanihii iyo hilibkii dib ay u faa'iidaystaan runtiina waa ku guulaysanay ilaa iyo hadda kumanaan qoys ayaa ka faa'iidaystay oo wasaaradda dibudejin u samaysay oo dib loo celiyey maadaama xoolahoodii ka soo dhammaadeen xoolaan siinay xoolihii aan siinayna bilow fiican bay u noqotay oo runtii dadkii ma hen karaan farxfad ay ku joogaan magaaladii mana joogi karaan nolol ay ku qabsan karaan bale hataa cimilo ahaan magaalada ma joogi karaan oo waa dad la qabsaday miyigii iyo hawadaas macaan oo duurka marka wasaaraddu waxay samaysay ilaa kumanaan qoys ay ari u qaybisay runtii dadka qaar waxay nagu yidhahdeen annaga geelaan rabnaa geelna oo qaybiya laakiin standardka markii la fiiriyo de neefka geela qiimihiis aad u sareeya dadka dadkana waa la caawinayaayo hay-ada saaxiibaan ayaana caawinaya marka intaas qiimahooda neef geela iyo toban neef oo ariga inay isku qiimi yihiin baa laga yaaba marka arigii baan u bilownay isagaa noloshiisana ka fududahay arrimaha marka aadkaan muhiimka noogu ah aan xooga saarno waxaa ka mid ah dadkeena isbedelka cimilada soo noqnoqda inay la qabsadaan in la baro isbedelka cimiladu waa lala qabsan karaa sidaa daraaddeed wasaarad istaraatiijiyad waxay dejisay ah inay soo saarto calafkii xoole ay ku noolaan lahaayeen arrintaasna aan dadka barno dadka beeraleydan ay xoolahooda ay maadaama ay xoole ay leeyihiin qofkana beer iyo xoole hadduu leeyahay labadaba isku wadi karo wasaaraddan waxay u diyaarisay agabkii u fududeyn lahaa arrintaas waayahay dadkan marka calafka intaanan u gelin xoolaha dadka aad celiseen ma dhulkii miyiga ay ka yimaadeen miyaa lagu celiyay inta xoole la siiyey mise weli barakac waxay ku yihiin xerihii ay degnaayeen dadka laba qaybood baan u qaybinay dadka codsaday inay sii joogaan weli aan dib u laaban karin waxaan u qaybinay digaagta digaagta oo dhaqashadeed aada u fudud tahay oo meelahay joogaan ay ku sugiin ay ku samayn karaan laakiin xoolaha waa nafli xuquuq bay leeyihiin in meel yar qof kooban qofku degan yahay haddii la siiyo xoolihii kuma dhaqan karo xoolihii waxay ubaahiyiin daaq bay u baahiyiin space ama meel ay ku dhaqdhaqaaqaan bid ay ku dhaqaaqaan bay u baahiyiin sidaa daraaddeed dadka joyce baan siinaa ama waxaan kala dooran siinaa ma rabtaa inaad meeshaan sii joogto ama dib u laabato qofku codsado in dib u laabto waxaan u qaybinaa ariga aan siinaa qaarkood oo xoolo dhaqato beeraley ah ayaan ka dhignay oo dee dadka beeraha leh meelaha joogo sbesna heli karo gees u guuri karo bannaankaas inaan geyno qaarkood marka magaaladii way ku dhow yihiin still laakiin qaarkood dibay u laabteen ayagaaba codsaday inay dib u laabtaan kuwa codsaday inay sii joogaan meesha ama noloshoodii meeshaas inay la qabsaan oo xirfado kale yeeshaan digaagtan u qaybinay
marka kuwii iyagu soo barakacay xoolaha aad siiseen marka ma miyigi badan ku laabteen
inta hadda boqolkiiba toddobaatan waxaa la dhihi karaa dib bay u laabteen saad ogtahay waa dadka dad reeguraa miyiga isbeys gaara ay degaan male naqay raacaan iyo daaqay raacaan marka laakiin de dib bay u baxeen dadkii maadaama xoolahooda inay dadka xoolaha aad u jecel yihiin soomaalidu inay dhaqdaan marka qofka markuu arko xoolihiisa oo isbeys lahayn isagaba dhahayo meeshan ma qaadaysa dibaan u guuraya marka ayaga taas waxay ku waa ku dhiirigelisan yihiin arrintaas waxaa jirtaa in xoolaha jubbaland ku nool mar walba abaar baa soo laalaabata soo laalaabata oo dhibaataysa maxay tahay siyaasadda wasaaradda uga degsan si abaartaas soo laalaabatay looga badbaadiyo xoolaha gobolka ku nool aad baad u mahadsan tahay waxna waa wax wasaaraddu wax ka qaban karto waxna waa wax rabaani ah abaaruhu anagu de waxba kama qaban karno de ilaahay baa keenay iyo fatahadaa waa wax rabaani ah masaa'ibta socdayna ka mid tahay ilaahay badbaadiyay dadka soomaaliyeed guud ahaan laakiin wasaaraddu waxay isku dayday qorshayaal cadcad inay ka samayso oo ah xoolaha jubbaland ku nool soomaaliya xoolaha ku nool waa lixdan milyan in ka badan ayaa lagu qiyaasaa saddex meelood laba meel in ka badanay jubbaland ay ku nool yihiin sidaa daraaddeed waxaan go-aaminay xoolahaas inaysan ku tiirsanaan keliya roobka imaanayo iyo daaqa soo baxay iyo naqa soo baxay waxaan diyaarinay beero waaweyn iskaashitooyin oo aan ku dhiirigelinayno inay soo saartaan calafka hadday abaar timaado calafkii ay cuni lahayn xoolahaas si loo keediyo waxaan diyaarinay bilow fiican baan samaynay markii ugu horreysay tijaabo fiican waan ku guulaysanay tijaabadaas waxaan haynaa cagafcafyo abuuri kara cawska fali kara jari kara duubi kara ama shiidi kara si sbaceka uu qaadanayo cawska keydkiisa oo macquul u noqdo annagoo la kaashanayna weliba dhakhaatiirteena caafimaadka xoolaha iyo dadka soo bartay beeraha nafaqada cawska iyo tayadiisa annagoo hubinayno
kaasi wuxuu ahaa wasiirka xanaanada xoolaha ee jubbaland maxamed nuur cali nuuraani oo u warramayay aadan maxamed salaad dalka jarmalka wuxuu ka mid yahay dalalka yurub ay ku nool yihiin soomaalida ugu badan qaar ka mid a dhallinyarada jaaliyadda ayaa guulo ka gaaray himilooyinkooda nololeed kadib markii ay la yimaadeen hal abuur shaqo oo noloshooda wax ka bedelay dadkaasi waxaa ka mid ah xamse maxamed saalax oo ah wiil soomaaliyeed oo dalka jarmalka ka furay shirkado ay hay-ado jarmal ah ka soo dalbadaan shaqaale sidoo kalena ay dhallinyarada soomaaliyeed shaqooyin ka helaan wariyaha v o eda ee yurub cabdixaafid cawil ismaaciil oo maalmahan howlo shaqo u jooga jarmalka ayaa la kulmay xamse islamarkaana uu ka wareystay noloshiisa jarmalka jarmalka waxaan imi labadii kun iyo tobankii bishii abril waxaanan ka soo galay xagga suudaan libiya talyaaniga waa tahay markii aad jarmalka timi bal nooga waran saad nolosha uga bilowday
jarmalka markaan imi labada kun iyo tobankii abril waan isdhiibay markaan isdhiibay daayar baan isku dhiibay daadayar markaan isku dhiibay waxaa la keenay meel daadayar dadka lagu haya ah meeshii baan in badan ku jiray iskuul bay geeyeen luuqadda luuqadda saddex bilood iyo waxbaan dhiganayay markii dana wax iskuul caadiya geeyeen iskuulka caadigaa baan adugu waxaan dhigtay sagaalaad iyo tobnaad oo dugsiga sare ah markaan dugsigii sare ka baxayn waxa la dhahdo neersin ah ayaan bilaabay oo isagu saddex sanno ahaa kalkaalyo caafimaad ah kabacdii marka kalkaalyahan dhameeyey waxa la dhahdo bildung oo ah oo jaamacadaha oo laba sanno iyo bar ah oo takhasus ah baan sii dhigtay oo la ydhaahdo hosbital management sidoo cusbitaalada loo maamulo ah
waa tahay ma ku shaqaysay xamsow kalkaalyo caafimaad dalka jarmalka haa waan ku shaqeeyey oo waxaan dhameeyey labadii waxaan bilaabay kalkaalimo caafimaad labadii kun iyo afariyo tobankii bishii sebtembar kowdeedii waxaanan dhameeyey labadii kun iyo toddobiyo tobankii oktoobar baan ka baxay oo neersinimada aan dhameeyey kalkaalnimada kabacdi markii dambe aan ku shaqo galay ilaa laba sanaan ku shaqaynayey laba shanna anoo ku shaqaynaya ayaan waxaan bilaabay waxaan xirfadda ah lagu sii kororsanayo laba sanno iyo bar ah jaamacadda ah oo loo yaqaano hohoshuulo jarmalka loo yaqaano
waa tahay bal waxaad xamsow iiga warantaa adiga oo dee nin dhallinyaro ah oo soomaaliya oo afrikaan oo madow inaad ka shaqayso cusbitaal ku yaalla jarmalka sidee ayay ahayd wallaahi horta runtii dhinaca way ka yara adkayd oo dee ajaanib waxa la dhahdo way joogeen laakiin wax madow ah oo dee ka shaqayn jiray may jirin oo dee way yara adkayd galaaska markaan ku jirno oo kale dee wax keligii ah madow ah anubaa ka dhigan jiray labadii kun iyo afariyo tobankii markaa qaxoontugina aad buu ugu yaraa waana la yaabi jireen qofkan dee neersnimada baranaya ee dee qaxoontiga ee ku degdegaya oo kale ka shaqaynta cusbitaalada iyada ka waran cusbitaalada ka shaqaynteedu iyada laftirkeedu nin way iska jirtay marmar cusurnimo ah oo dadka dee ay la yaabin odhanayaan nin ma dadkan qof dadka madowgana wax miyay bartaan aniga way weydiisay maalin bay naag waxay weydiisay meesha qaybta aan ka shaqeeya haysata hore wax mid uga soo dhigateen caafimaadka dadkiina may dhigtaan su-aalo noocaas lamida ma ogtay waa tahay xamsi kadib markii aad shaqada cusbitaalka waxaad ku xigsiisay inaad laba shirkadood furto labadaa shirkadood iyo bal waxay qabtaan wax nooga sheeg
shirkadda ugu horreysay waxay ahayd shirkad wax la idhaahdo personal management oo annaga shaqaalahana laga soo codsanayo oan anagu shaqaalihii u tababarayno oon dadka feelashooda intaan eegno waana geyno cusbitaalada ama meelaha la midka ah ee dadka waalwaalan lagu hayo dhimarkaa ama meelaha dadka waaweyn lagu hayo kolba qofka waxaan eegnaa wuxuu soo bartay iyo wuxuu ku takhasusay shaqaalo marka annagana hoos yimaadaan annagaana sii gudbin jirnay laakiin waxaa jirta dhakhaatiir annaga nala shaqeeya oo cusbitaalka la caawiya laakiin annagana hoos yimaadaan oo annagu wada shaqayno waa tahay marka aad meelaha dadka waaweyn lagu hayo ama meelaha dadka dhibaatooyinka caafimaadka maanka ee dhimarka qaba lagu hayo ama aad cusbitaal shaqaale geynaysaan ee aad dalbato markay arkaan nin dhallinyaro ah oo dee haddana afrikaana sidii markii horeba aynu nidhi ma kula yaabaan say ku arkaan
marka ugu horeysa horta ay soo weydiiyaan waxaa jirta system la raaco systemkaasoo la raaco application la kala saxiixanayo shirkadayda iyo shirkadda soo dalbatay shaqaalaha markaan u tagaan ballantii yeesho waxaa marmar waxaa dhacda anoo meeshii ku sugaya inay idhaahdaan mee sheefkaagii kabacdi aan ku idhahdo sheefkii waaba aniga wey booskii booskaagi mee booskaagi booskii mee de booskii waa aniga ninkii shirkadda lahaa waa aniga markaasay leeyahay anigu macquul maaha qof da-saa u yar ama qaxoontidii kusoo galay dee oo maantana hor fadhiya oo dee shaqaalo badan intaana aan ka dalbanay hana haya de waa wax aan la yaabna bay yidhahdeen maogtay wax hore u arkeenna maaha waxaa kale oo aad ii sheegtay xamse markaanu sheekaysananay inay dhalinyaro badan oo soomaali kula shaqeeyaan shaqaalahaaga soomaalida iyo iyo dadka kaleba waa intee wallaahi horta soomaalidu wwaa tiro yar way iska yar tahay oo soomaalidu ilaa waxay shaqeeya adigu marka laysku wada daro ilaa labiyo toban qof ayay ka yihiin soomaalidu shaqaalaha guud ahaan waxa weye ilaa marka laysku wada daro toddobaatan way gaadhayaan waxaa jira laakiin qaar shaqeeya halbitime shaqeeya iyo qaar qaarba dhowr maalmood shaqeeya qaarbaa wiigii saddex isho shaqeeya qaarbaa wiig oo dhan shaqeeya markaa saas kala duwan yihiin laakiin tootalkooga soomaalida marka laysku daro waa labiyo toban qof
kaasi wuxuu ahaa xamse maxamed saalax oo u waramayey cabdixaafid cawil ismaaciil magaalada nairobi ee dalka kenya waxaa sanadahan dambe aad ugu soo badanayay qorayaasha soomaalida ee isaga kala imaanaya meelo badan oo caalamka ah kuwaas oo bulshada soomaalida usoo bandhigay buugaag ay qoreen buuggii u dambeeyey waxaa shalay xaafadda isliyi kusoo bandhigtay nasro ugaas cabdirasaaq oo diyaarisay buug ay ku ururisay gabayo af ingiriis ah warbixintan waxaa noo soo diray yaasiin ciise wardhere
dhallinyaro lab iyo dhadig baleh oo intooda badan ay wax ku barteen waddanka kenya ayaa aad ah waxa ay u muujinayaan wixii ay barteen in ay ummadda u soo bandhigaan gaar ahaana qoraalada markaasi lagu qoro jaraa'idka baraha bulshada iyo weliba buugaag xiriir ah oo ay si joogtaa u soo saaraan kuwaasi oo dadka ka soo qaybgelaya ay geliso farxad iyo rayrayn muujinaysa in ay wixii ay barteen ay bulshada u bandhigayaan islamarkaana ay dhiirigelinayaan aqoonta walow ay adag tahay in dadka oo dhani ay wax wada bartaan marka laga hadlayo arrimaha dhaqaalaha iyo awoodda taageerada qaar ka mida waalidiinta ayaa ku dhiirigeliya carruurtoodu inay wax qoraan islamarkaana ay cilmi baaris sameeyaan nasri ugaas cabdirasaaq ugaas maxamed gaataa waxay soo bandhigtay buug ka kooban gabayo dhiirigelin iyo bogaadin mudan oo ay ka soo qaadatay qaybo kala duwan oo ka mid a islaamka tarbiyada islaamka dulqaadka waalidka aabbaha iyo hooyada iyo weliba samirka doorka uu nolosha ku leeyahay iyo waxyaabo kale oo soo jiitay dadkii iyagu ka soo qayb galay bandhigii cinwaanka boggaasi uu yahay eas after harship oo ah dhibaato kasta oo ku soo marta waxaa ka dambaysa nolol wanaagsan hadaba iyadoo ka hadlaysay goobtii bandhigaasi ayaa waxa ay ku bilowday wixii ku kalifay muddadii ay qoraysay dadka ay ugu tala gashay iyo waxyaabaha uu xambaarsan yahay buuggan waxaan qorayay muddo toban sano ah markaan leeyahay muddo toban sano iromin maalin walba habeen walba saacad walba inaa qoraaye waxyaalaha igu kalifay inaa buuggan qoro waktiga uu qaatay ujeedada sababka hadafka ahdaafta kulli anigoo form two ah maalin i think inay september ahayd form two twenty fourteen markay ahayd baa maalin waxaa dhacday one of my classmate oo caysha gabar oo caysho la dhahaya ba waxay samaysay buug waxay qortay gobay oo aabaheeda ka qortay gobaygeedii akhriyey markaasaan dhe yaa kuu qoray waxay dhahda anaa qoray waxaa dhe okay anaa waan soo qoraa waxaa dhe topicisi waxay dhahda hooyo ka qor waan isku darayaan dhe adi aaba soomaa qorin ha ani aabii hooyo waa isku soo daray markaas aan kuu qoraya gobaygaas ani waxaa u qaatay challenge ahaan maadaama ayada wax qori karto anigana waa qori karaa islahaa buugga markaan poinkeeda markaan kow akriyana walaahi runtii erayada meesha ku qornaayeen lay waxaan lahaa qof huntuu ah erayadan kama soo burqan karaan camal marka aniga maskaxdayda challenge gareeyay maadaama ayada aaba bas qortay ani aabii hooya isku daray keeda ku kamacaana waan qoriyaa dhahay waan qoray walaalkayga yubayna u dhiibay waxaa dhe yaxya fiiri buugra waxaan qoray labada poin wuu akhriyay wuxuu dhahay meelaa ka qortay kama qorinaa dhahay maskaxdaa ka qoray okay u dhahay poin wuu egyahay wuuna fiican yahay the next day calaaska aaday macalinkaygii englishka u dhiibay waxaa dhahay macalin fiiri labada poin maa qoray wuxuu dhahay did you wrote adimaa qortaa really yes poet baa tuu dhahay marka ereygaas macalinku uu idhahay maalintaas poet baatay ay igu dhaliyay haduu ereygii macalinka uu idhahay maalintii you are a poet that made me write this book maalintaasaa is aaminay an naftirkeyga inaan poem qori karo waa aayad qur-aan inna maca alcusri yusra culeys walbo fudeed baa ka dambeeya
aabbaha gabadhaasi dhalay oo ah ugaas cabdirasaaq ugaas maxamed gaata ayaa dadkii isugu yimid dayaafada buugga gabadhiisu ay ku soo bandhigtay waxa uu uga sheekeeyey dadaalka muhiimka ah ee loo baahanya gabdhaha la garab istaago isla markaana lagu dhiirigeliyo dhallinyaradu inay wax qoraan taasi oo faa'iido weyn ummadda u leh runtii wax sahlan ma aha magaca laftiisa yaa sidaad u qaadato yay wax aada u tahay cajiib u ah inna maca alcusri yusran waa dhiirigelin ma aha wax sahlan waayo kolkii lalahaa inna maca alcusri yusra ilaahi subxaanahu watacaala uu lahaa haddee waxay ahayd in ummad dhibaataysan oo quus ku dhow oo dhib ku dhacay in la dhiirigeliyay ahayd markuu runtii aad baan u yaabay kolkay ciwaankana dooratay buugga wayaaho ingilishana ay ay qortay oo dadka la horkeedi karo aad baan waan ugu faraxsanahay waana u ducaynayaa idinkiiyo iyadaba iyo inta kale
yaasiin ciise wardheere v o a nairobi
weli dhegeystayaal waxaad nagala socotaan idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington mar kalena subax wanaagsan gabagabadii ayaan kusii dhownahay haddii aan markan idin dulmaro qodob ka mid ah wararkeena saaka ugu waaweyn waxaa ka mid ah ciidamada israa'iil ayaa isniintii aad ugu sii siqay gunta magaalada ugu weyn marinka khaza iyagoo sheegay inay la dagaalami doonaan dagaalyahanada xamaas oo ay sheegeen inay halkaasi dib ugu soo laabteen ciidanka israa'iil ayaa isniintii ku amray dadka aagaasi degan inay isaga baxaan taasoo keentay in kumanaan qoys ay mar kale si dhaqso ah uga cararaan duqeymaha ciidamada israa'iil israa'iil waxay sheegtay in mar kale ay ciidankeeda kula dagaalamayaan aagga waqooyiga ee khaza halkaas oo ay ah meeshii uu markii hore ka bilowday duulaanka bilowgii dagaalka khaza saraakiisha xamaas ayaa ka digay in weerarka cusub ee israa'iil shalay bilowday khaza uu halis ku yahay wadahadalada xasaasiga ah ee xabad joojinta ay dowladaha maraykanka qatar iyo masar ka dhex wadaan xamaas iyo israa'iil dadka deegaanka waqooyiga gaza ayaa sheegay in duqeymaha cirka ee ay israel isniintii ka fulisay halkaasi ay ahaayeen mid ka mida kuwii ugu cuslaa uguna khasaaraha badnaa tan iyo markii uu bilowday dagaalka muddo hadda laga joogo sagaal bil dowladda maraykanka ayaana isniintii xaqiijisay in saraakiil sarsare oo maraykan ah ay gaareen magaalada qaahira ee dalka masar si ay u riixaan heshiiska xabad joojinta ee hindiisihiisa uu lahaa madaxweyne jo biden afhayeen u hadlay aqalka cad ayaana sheegay in ay howshaasi meel wanaagsan marayso haddana waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii heesaha iyo codadkii luul jeylaane iyo aweys khamiis samir iilahaw adiga satrigay ku taal ayay tiri luul jeylaani waxaa kula luuqeynaya heestaasi aweys khamiis idaacaddeeniina iyada ayaa u dambaysay tan iyo idaacaddeenna galabnimo nabadgelyo